You will have a beautiful day.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaca ah bisha juulayna waa labaatan sannadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban xirmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah booliska washington d c oo muddo kooban xiray xubno xildhibaano maraykan ah oo ay ku jirto ilhaan cumar
marka intay kasoo baxeen kabitaan aqalka oo koongareeska waxay aadeen maxkamadda saratiino booliisku wuxuu sheegay inay wadada furaan oo dhowr maraa loo digo curweer wadada ha xirina wadadii marka xirmatay wadadii sida marka looga leexay
waxaad sidoo kale maqli doontaan tababar la xidhiira horumarinta af soomaaliga oo hargeysa lagu soo gabagabeeyey dalalka iiraan turkiga iyo ruushka oo cambaareeyey duqaymaha israa'iil ay ka geysato suuriya iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka darajada heerkulka dalalka waqooyiga iyo galbeedka yurub ayaa talaadadii mar kale gaaray heerkii ugu sarreysay abid kuleelkaas oo sababay dhimashada boqolaal ruux kooxaha dabdemiska ee koonfur galbeed faransiiska ayaa talaadadii dadaal ugu jiray sidii ay u xakameyn lahaayeen dabka socda dhulkayma ah meelaha uu dabka ka socdo waxaa ka mid ah talyaaniga dabka oo bilowday isniintii wuxuu weli ka socdaa buurta masarosa ee gobolka taskani bannaanka roma ee caasimadda talyaaniga ayuu sidoo kale dabku ka socda dalka britain waxaa la diiwaan geliyey kuleelkii ugu daraa abid sidoo kale jarmalka beljim iyo bortuqiiska ayuu heerkulku gaaray halkii ugu sarreeyey gaar ahaan wax ka badan afartan digri centigrade ama in ka badan boqol iyo afar digri oo fahrenhayda dhanka dhimashada saraakiisha bortuqiiska waxay talaadadii sheegeen in dadka kuleelka ilaa iyo hadda ugu dhintay dalkeeda ay kor u dhaafeen ilaa iyo kun ruux warbaaxinta dowladda jabaan ayaa arbacadii arbacada maanta ah ku warantay in dowladda ay aas qaran u samayn doonto ra-iisul wasaarihii hore ee jabaan shinso abi kaas oo uu nin hubaysanay horraantii bishan ku toogtay magaalada tokiyo xilli uu ka hadlayay goob fagaaro ah tv-ga dowladda ee loo soo gaabiyo n h k ayaa sheegay saake in aaska qaran ee abi uu dhici doono toddobaiylabaatanka bisha sebtembar ee soo socota dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a aan ku bilowna ee deegaanada soomaalida ee geeska afrika waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu horumariyo afka soomaaliga oo laga digay in halis uu ugu jiro inuu dabar go-o magaalada hargeysa aqoon-yahano ku xeeldheer afka hooyo ayaa muddo toddobaad ah bixinayay casharo lagu baranayay qoraal curinta xeerarka iyo weliba soo bandhigidda sheekooyinka iyagoo qoraal ah xarunta dhaqanka hargeysa oo howshan fududaysay ayaa sheegtay in hadafka uu yahay in lasoo saaro qorayadii dadka hagi lahaa oo afkoodana qaabeyn lahaa warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
magaalada hargeysa dhowaan waxaa lagu qabtay tababar noociisi uu ku cusub yahay oo la xidhiidha horumarinta afka hooyo waxaana loogu magacdaray qoraal cuninta tulmoon haddaba jaamac muuse jaamac waa guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee hargeysa waxa uu sharaxayaa ujeeddada laga leeyahay tababarka qoraalka curinta tolmoon
qoraal curinta toolmoon iyo ereyga toolmoon labaduba waxay daba socdaan allah naxariistay siciid jaamac xuseen shaqooyinkiisii qaybo ka mida oo xarunta qayb weyn ka ahaa waxa weeyaan runtii tobankii sana u dambeeyey waxaynu ku dadaalaynay in dhirado dadka wax qora wax qora wax qora waana ay hirgashay taasi oo meel kasta ama badhigbug baa ka jira ama qoraal baa ka jira fara badanood dadku soo saarayaan waxaynala noqotay mar haddii aynu tiradii hayno inaynu tayadii raadino aynu ku noqono sidii wax wanaagsan oo wax qurux badan iyo wax saxan loo qori lahaa marka toolmoonaantu halkaasay ka imanaysaa marka sababta way sababta keentay in xoog loo saaro had iyo jeer xarunta shaqadeeda gaar ahaan xilliga buugfeerka in qoraal corinta toolmoon xooga la saaro afkeenina waxaynu doonaynaa inuu kobco sidaa daraadeed waxaa loo baahan yahay in la dhex galo la baadho sida ugu wanaagsan ee af soomaaliga loo qori karaayo kii markii farta soomaaliga la qoray afku ka hor buu qoraaye markii farta soomaaliga la go-aansaday ta la dhigaayo shaqo fara badan baa runtii la qabtay oo qaamuuska ugu horeeyo oo ay xeerarkii lasoo saaray horeeyeen laakiin dib looguma noqoninoo baadhitaan loo dhammaystiran yahay lama samaynin taasi waxay keentay in goobaha sida xarunta dhaqanka oo kale ay xil qaataan ka badan tii ahayd inay ururinta maaragtay suugaanta iyo dhaqankii afka hayaan ay tahay in dadka la baro sidii ugu wanaagsaneed ay waxu qori kari lahaayeen adduunyada xeer laguma dejiyo sida wax loo qoro waxaa lagu dejiyaa qoraa wanaagsan oo soo baxa oo si wanaagsan waxu qoraa oo dabeedna dadku ay ku daydaan waxaan isku dayeynaa in ay kasoo baxaan qoraayadii dadkan hagi lahaa ee afkooda meeleyn lahaa ee qaabeyn lahaa ee habka loo qorayo u samayn lahaa
luuqada uu ka mid yahay afka soomaaligu ayaa qaramada midoobay waxa ay saadaalisay inuu dabar go'i doono ama dhibaatooyinka ku gadaamani ay sahayan doonaan laakiin dooddaasi waxaan aaminsanayn islamarkaana ka soo hor jeestay sheekh maxamuud xasan dalmar afku wuxuu ku xidhan yahay dabargo'iisa iyo zuulidiisa ummadda ku hadlaysaa inay zuusho ama ifka laga waayo ummadda soomaalida la yidhaahdo ee ku dhaqan ilaa gosha herar ilaa badweynta hindiga ilaa gacanka cadmeed ilaa iyo n f d iyo doolow dadka ruucadda intaa la eg ku dhaqan ayaa mar keliya afkooda la waayayaa oo uu dabar go-ayaa wax macquula ma aha waa habaar baanu haystaa anigu ummaddii soomaaliyeed oo la waayay bay ka dhigan tahay waxaase meesha ku jiraa waxa weeye tamarguur iyo tayadiiyo yani baylahda ama tasawda weeye halka ay dhibaatadu ka imanaysa waxaana weeye afafka oo dhan baa soo mara marxalad afafka oo dhanba ay soo maraan ayaa af soomaaligu iminka maraya laakiin af guuraya ama la waayayo ama khatar gelayo dabar go-aya iima muuqdo mana dhacayso waana yani wax aan odhan karo waxa weeyaan dardaar warin habaar shabbahda
tababarka noociisu ku cusub yahay ee lagu qabtay xarunta dhaqanka ee hargeysa waxaa ka qayb galay dhallinyaro fara badan oo xiisaynayay afka hooye ee soomaaliga iyo qoraalkiisaba mid ka mida dhallinyaradaasi ayaa u sheegtay barnaamijka qubanaha waxay ka faa'iiday tababarkan
waxaanu qaadanay qoraal curinta tolmoon waxaan ka mid ah ardaydii qaatay maasha allah waxaanu qaadanay toddoba cisho oo xiriira waxaa noo qabtay macalimiin tareeninka noo bixinayay macalimiin takhasus u leh ama qorinta tolmoon ama qoray buug badan oo sheekoofaneedya ka mid yihiin sidoo kale waxaanu ka faa'iidnay ama ka faa'iidnay maanta waxaanu tagnay anagoo curin karayna sheekafaneed ha ahaato nagu jirto yadadiilo qoraal ama barannay afkayagii iyo habka loo isticmaalayay khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
dalka etoobiya inkasta oo ay abaartu halis ku hayso meelaha qaarna ay dagaallo sokaya ka socdaan haddana waxsoo saarka qamadiga ayaa la filayaa in toddobaatan boqolkiiba uu kordho sanadkan si markaasi ay etoobiya u yarayso cuntada ay dibadda ka keensato inkastoo ay arrintaasi rajo muujinayso haddana malaayiin etoobiyaan ah ayaa u baahan cunto gargaar ah henry wilkins ayaa warbixintan ka soo diray samera ee dalka etoobiya jacfar kukayi oo washington jooga ayaa soo jeedinay
duleedka sameera cagafcagafyadu beeraha ayay falayaan si ay qamadi ugu abuuraan waxa ay caan ku tahay dhul oomane ah iyo cimilo qallalan gobolka cafarta gaar ahaan sameera beeraha waraabka hela waa dhif dhibaatadaasina waa mid si joogta ah sare ugu sii kacaysa dadaalka ay dowladda etoobiya ku doonayso inay ku beerto qamadi badan ayaa horseed u noqonaya in wax soo saarku uu ka kordho hal dhibic afartan iyo laba milyan oo tan sannadkii hore lana gaarsiiyo laba dhibic afar milyan oo tan sannadkan sida laga soo xigtay tirakoobyada dowladda geto kasa waa mid ka mid a shaqaalaha mashruucan dowladdu waxa ay barnaamijkan uga gol leedahay in lagu daboolo baahida suuqa ka jirta in la dhimo soo dhoofinta iyo in fursado shaqo loo abuuro dadweynaha hilmayaaran abaara oo ah shaqaale kale ayaa sheegay in mashruucani uu isaga laf ahaantiisa saamayn togan ku yeeshay kun iyo sagaal boqol oo bir ayaan meel kale kaga shaqayn jiray laakiin hadda markii uu barnaamijkan bilaabmay mushaarkaygu waxa uu noqday saddex kun yoolka dowladdu waa in gebi ahaanba sanadka soo socda meesha laga saaro baahida loo qabo in qamadi dibadda laga soo dhoofiyo sanadkii ina dhaafay waxa aanu qorshaynay in sideed kun iyo afar boqol oo hegtar oo dhul ah aanu qamadi ku beerno waxaanu ku guulaysanay inaannu hirgelinno himiladaasi innaga oo kaashanayna dowladda itoobiya iyo shacabka waxa kale oo aanu u xusul duubaynaa inaannu sii kordhinno dadaalkeenna iyo inaannu sare usii qaadno wax soo saarka si kastaba ha ahaatee waaxda beeraha maraykanka ayaa sheegtay in himilada itoobiya ee ah in meesha laga saaro baahida soo dhoofsashada qamadiga sanadka soo socda ay tahay mid aan maangal ahayn xaalatan ka daran gobolka cafar sooma marin waxaa laba jibaarantay saameynta colaadaha iyo abaarta dowladduna waxa ayba sheegtay in sagaashan iyo shan cafartu ay wajahayaan cunto yari abaarta ba-an ee gobolka iyo dagaalka itoobiya ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo gobolka tigree ayaa dad lagu qiyaasay labaatan dhibic afar milyan oo qof oo itoobiya ku nool ku qasbay inay u baahdaan cunto gargaara sidaasi waxaa sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee w f p intaa waxaa dheer dhinacyada dagaalamaya ayaa lagu eedeeyey in ay xanibeen cuntada kaalmada ah ee la qorsheeyey in la gaarsiiyo dadka nugul halka hay-adda qaramada midoobeyna ay xustay in cunaqabataynta shidaalka ee tigree saaran ay sidoo kale xaaladda kaga sii darayso colaada ka ogan yukrain ayaa hoos u dhigtay xaddiga qamadiga lasoo dhoofiyo waxayna sare u qaaday qiimaha cuntada lixdan iyo lix boqolkiiba sida ay sheegtay w f p hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in ruushku uu xanibaado kusoo rogay dhoofinta bacriminta taasi oo beerista qamadiga ka dhigi karta mid adag qarash badanna uu ku baxo dalalka sida etoobiya ah ee qamadiga iyo bacriminta soo dhoofsan jiray waxaa iska cad in arrintani ay saameyn taban ku yeelan doonto marka la eego dadka sida aadka ah ugu baahan gargaarka cuntada kaalmo kasta ha ahaato qamadi amaba wax kale eh waxaa iska cad inaanay si dhaqso ah ku soo gaari doonin
warbixintaasi waxaa deegaanka sameere ee dalka etoobiya ka soo diray henry wilkins waxaana soo jeedinayay jacfar kuukay halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a haatanna washington magaaladan washington d c ee xarunta maraykanka waxaa shalay lagu xiray xubno xildhibaano gaaraya lix iyo toban ruux oo ka mid ahaa dadku mudaharaadayay albaabka hore ee maxkamadda sare ee maraykanka maxkamadda sare ee maraykanka ayaa toddobaadyo ka hor dib uga laabatay sharci ahaanshiyaha in haweenku ay ilmaha iska soo ridi karaan haddii ay doonaan dadka la xiray ee arrintaasi go-aanka maxkamadda daleeceynaya waxaa ka mid ahaa ilhan cumar oo laga soo doorto degmada shanaad ee gobolka minnesota kuwaas oo lagu eedeeyey in ay jireen wadada oo ay gaadiidka iyo dadku isticmaalayeen haddaba waa maxay sababta keentay mudaharaadkan xildhibaanada iyo go-aanka maxkamadda sare ay dib uga laabatay sharci ahaanshiyaha in haweenku ay ilmaha iska soo ridi karaan haddii ay doonaan su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa jamaal axmed cismaan uu weydiiyey aqoon-yahan maxamed xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna nool dalkan maraykanka
jamaal waa mahadsan tahay horta ugu horeyntii waxa ugu muhiimsan waxaa waa in la fahmo sharcigan oo maxkamadda sare ay la laabatay oo aburshinka ku saabsan sida oo ku yimid markii hore iyo sida maxkamadda markii horena ay dib u celisay marka haddaan wax yar dib ugu laabano sharcigan horta wuxuu qeyb ka yahay feminism movement oo mar hore soo bilowday dumarka sidaan ka warhayno waxay ahayd ko sharcigii macnaha feminismka oo abaabulkoodii koowaad wuxuu ku saabsanaa in ay codayn karaan inay heli karaan property right sida ninkoo kaleentay hanti yeelan karaan inay codka dimuqraadiyadda ay ka qayb qaadan karaan oo codkooda ay dhiiban karaan kii labaadna wuxuu ku salaysnaay in dumarka ay heli karaan waxbarasho oo jaamacada iyo iskuullada ay ka qayb geli karaan iyo in oo maaragtay shaqooyinka ay ka sinaan karaan kan marka second second movementga wuxuu ku saabsan yahay oo waxaa qayb ka ah sharcigan roy waydka loo yaqaano oo dib maxkamadda maalimar u celisay oo sharci macnaha ku salaysan abortionka in ilmaha la iska soo tuuri karo haddaan dib u egno berigii hore abortion intaan la gaarin xitaa contraceptionka in protection laga sameyn karo pregnancyga inuu dhakhtar qoray ahaan jirtay marka sharcigan maadaama movement badan oo dumarka ku saabsan oo liberalismka ay wadaan oo qayb ka ahay waxaa lagu guulaystay nineteen seventy threegii in maxkamadda sare inta la geeyo maxkamadda sare ay ogolaato oo markaas oo lagu daro constitutionka oo dumarkana xaq u yeeltaan inay ilmaha iska soo tuuri karaan marka taas tii ayaa marka hadda dib maxkamadda ooga dooday maxkamadda sare oo markii hore noqday constitution qayb ka noqday macnaha dumarka inay xaq u yeeshaan inay iska soo tuuraan ilmaha ayaa dib looga dooday ayaan hore markii dib loo dooday dooda argumenti wuxuu ku salaysnahay in maxkamadda ay ka dooday ay leedahay odayaashii hore oo founding fatherskii constitutionka daraaf gareeyey kuma aysan darin abortion iyo wax lamid ah marka dib ha looga saaro marka tiya dib loo soo celiyey oo stadyada dib loogu soo celiyey taasaa marka waxoo keentay mudaaharaadyo badan iyo xisbiga liberaalka dimuqraadiga inuu wax abaabulo oo uu leeyahay xuquuq dumarkaa lagu tuntay marka tii stadyadayaa dib loogu celiyey state kastana asaa go-aansan doona in marka sida uu ka yeelaa arrintan marka stateka gobolada maraykanka waa sharciyo kala gedisanayay qabaan marka maxkamaddu waxay go-aan ku gaartay in dib loogu celiyo gobolada ay iyagu go-aan ka gaaraan haddii haweenku ay awood u yeelan karaan inay ilmaha iska soo ridaan iyo haddii ay dembi tahay arrintaa exactly sax sidaasaa saxa maxkamadda doodeeda markaad fiiriso waxay ku salaysneed war waxaan dastuurka berigii horeba kuma jirin marka maadaama aysan ku jirin dib ha loogu celiyo stadyada maadaama nineteen seventy threega lagu soo daray doodii labaadoo hadda la galay waxay noqotay in maxkamadda ay dhahdo sharcigan waa in dib loogu celiyo stadiya state kastana asiga oo ka go-aan ka gaaray sida uu ka yeelayo marka taasay ahayd laabashada sharciga dib loo celiyey tiyaa marka buuq badan oo ka dhashay mudaaharaadyo badan abaabul badan oo xisbiga inta badan aad u malays dimuqraadiga inuu riixayo arrimahan taasaa marka keentay mudaaharadyo badan inay ka imaadaan waayahay banaanbax ayaa shalay ka dhacay xarunta capital hillka ilaa iyo xarunta maxkamadda sare oo xubno xildhibaana ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka dalkani maraykanka ayaa ka mid ahaa dadkii la xiray oo banaanbaxa qaybka ilhaan cumar ayaa qayb ka hayd marka banaanbaxaasi iyo sababta keentay in xildhibaanadaasi la xiro maxay tahay
waa se hadda aan ka hadlaynay xildhibaanada waxa waay inta badan la xiray waa xisbiga dimuqraadiga xisbiga dimuqraadigana waa xisbiga riixaayo waxaan oo arrintan aada ugu hoolan si uu electionka ugu galo marka tii ay ka mudaaharaadayeen aqalka congaresska horkacayeen tii marka intay kasoo baxeen cabitaalka aqalka oo congaresska waxay aadeen maxkamadda sare tiina booliiska wuxuu sheegay inay wadada furaan oo dhowr maraa loo digo curwiir wadada ha xirina wadadii marka xirmatay wadadii sida marka looga leexinayo wax weyn ma ahan marka taasay ku imaad laakiin waxaa xusid mudan jamaalow in markaad fiiriso waxa laisku hayo oo abortionka ku saabsan markii statistical ahaan la fiiriyo in realityga markii laga hadlo haddii statistica si fiican loo fiiriyo abortionka waxyaalaha oo keena raidka inay ka yar tahay boqolkiiba shan percentageka micnaha kufsiga waxyaabaha kufsiga haweenka la kufsado ilmaha iska soo rido boqolkiiba shan inay ka yar tahay boqolkiiba inay shan ka yar tahay waxyaalaha medical complicationka keeno ama in habarta maama hooyada la badbaadiyo ama in cunuga la badbaadiyo caafimaad ku saabsan boqolkiiba statisticska inuu yahay shan ilaa sideed laakiin waxa ugu weyn oo abortionka ilmaha laskaga soo tuuro ugu weynta waxaa waay waxyaala defaulti ku imaado defaulti waxa waaye hooyada aan guursanin oo markaas uur qaado statisticada boqolkiiba siddeetan iyo shan waay marka inay hooyadii uur ay qaado ayadoonan guur ugu talagelin hadhowdin aan u diyaarsanayn ilmahan inay korsan karto ama financial ahaan ha noqoto ama odagii oo lahayn ha noqoto ama shaqadii iyo wakti aan loohayn ha noqoto taas waa midda problemka ugu weyn oo meesha uu ka jiro ilmahan marka horeba inay ku dhalanin oo maamooyinka ay juusgaraysteen ay doorteen inay iska macnaha uur qaadaan haddana iska soo tuuraan taas waay midda xisbiga conservativekana oo diidan yahay liberaalkana oo leeyahay waxaan halisku qaado okay waaye abortionka marka su-aasha ugu weynaa waxay tahay yaa go-aansan karo ilmaha abuurkooda ilaa dhammaadka qofka bini aadamka ilahay unaa go-aansan karo marka in waxaan u malaynaa doodaas dad badanoo afka soomaaliya ku hadlay inay xoogaa trump ay ku noqoto ay dhexgalaan ay ku qaldamaan waxaan waa feminism movement oo muddo hore soo bilawday oo food right education equal maxaa la yidhaha career wise waxyaalo badan oo soo daba xiriira xuquuqdooda lagu raadinayo ilaa hadda marka ugu dambeysay me two movement oo jiray marka qofka af soomaaliga ku hadla ee ku nool maraykan gaar ahaan waqooyiga maraykanka waxaa fiican inuu fahmo dooda waxa laisku haayo iyo meesha uu ka istaagi karo
kaasi wuxuu ahaa maxamed xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna nool dalkan maraykanka jamaal axmed cismaan ayuu u waramay haatanna aanu aadno bariga dhexe madaxda dalalka iiraan turkiga iyo ruushka oo shalay ku kulmay magaalada teheraan ee dalka iiraan ayaa cambaareeyey weerarada israa'iil ay ka geysato suuriya taas oo ay ku sheegeen in ay ka hor imaaneyso madax bannaanida dhuleed ee suuriya xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan qaahire kasoo diray shirmadxeedka saddex geesoodka ah ee hogaamiyaasha dalalka raashiya iiraan iyo turkiga oo tallaadadii ka dhacay magaalada tehraan ayaa lagu cambaareeyey weerarada joogtada ah ee ciidamada israa'il ay ku hayaan dalkaasi suuriya bayaan ka soo baxay shir madaxeedkaasi oo ay goobjoog ka ahayeen madaxweynaha dalka iiraan ibraahim ra'iisi madaxweynaha turkiga rajib dayib ordogan iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa si adag loogu sheegay weerarada israa'il in ay xadgudub ku yihiin sharciga caalamiga madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalkaasi suuriya islamarkaasina ay xasilooni daro ay ku kordhinayso xiisadaha ka allowsan gobolka war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha ay xaqiijiyeen sida ay uga go-an tahay madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee suuriya iyo go-aankooda wadajirka ee ah in lasii wado dagaalka ka dhanka ah argagixisada nooc kasta uu yahay bayaanka ka soo baxay shir madaxeedkaasi ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la isdejiyo iyadoo la fulinayo dhammaan heshiisyada la xiriira magaalada idliba iyadoo la diidayo dhammaan iskudayada lagu abuurayo in lagu marmarsiyoodo dagaalka ka dhanka ah argagixisada madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay bayaanka ay sida wadajirka u soo saareen ruushka turkiga iyo iiraan in ay ku go-aamiyeen dhibaatada suuriya in lagu xalin karo qaab siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed madaxweyne putin ayaa muujiyey walaaca moscow ee ku saabsan khatarta meelaha ka baxsan gacanta maamulka dalkaasi suuriya madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib ordogan ayaa dhankiisa carabka ku adkeeyey in dalkiisa uu ku adkaysanayo ciribtirka goobaha argagixisada ee suuriya isagoo si adag u sheegay in ankara ay sugayso taageerada ruushka iyo iiraan iyagoo damaanad qaadaya geedisocodka dagaalka ka dhanka argagixisada suuriya dhanka kale madaxweynaha dalka iiraan alsayid ibraahim ra'iisi ayaa hadal uu ka jeediyey shirka ku xaqiijiyey in tehraan ay sii wadi doonto taageerada xooggan oo ay siiso suuriya isagoo ugu baaqay dowladda maraykanka in ay ciidamadeeda si deg deg ah uga baxaan dalkaasi suuriya tallaabooyinka milatari xal uma aha dhibaatada suuriya balse waxa ay ka sii daraysaa xiisadda ka allowsan dalkaasi ayuu yidhi madaxweyne ibraahim ra'iisi madaxweynaha dalka iiraan ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la ilaaliyo madax bannaanida dalka suuriya isagoo dhaliilay cunaqabataynta dowladda maraykanka iyo yuruba ee ka dhanka ah nidaamka suuriya haddaba nimcaan xasan caydiid oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeeddada shir madaxeedka ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka ruushka iiraan iyo turkiga iyo xilliga uu ku soo beegmay ujeeddada ugu weyn ee shir madaxeedkan ay isku yimaadeen madaxweynayaasha ruushka iyo iiraan iyo turkigu waxa uu ahaa weliba kay iclaaminiin iyagoo ay saxaafadda la wadaageen inay kaga hadlaan arinta suuriya oo ah arin in muddoaba ay dalalkan kusoo jireen oo ruushku ou dowladda iminka ka talisa xukuumadda ka jirta suuriya ee bashaar al asad uu yahay gacantiisa midig inta badan reer galbeedka ka difaacday islamarkaana awood siisay inuu noolaado shir madaxeedka madaxda wadamada ruushka iiraan iyo turkiga ayaa kusoo beegmaya xili shir ballaaran ay yeesheen madaxweynaha dalka maraykanka jo biden iyo hogaamiyaasha dowladaha khaliijka masar iyo jordan kaasoo xukuumadda washington ay ku xoojinayso xulufada ay ku leedahay bariga dhexe xuseen saxnuuni v o a kahira
haatanna nairobi jahwareer dhanka adeegsiga ah ayaa ka taagan isticmaalka mid ka mid ah waddooyinka sida casriga ah loo dhisay ee magaalada nairobi ee dalka kenya ee loo yaqaano express way taas oo ah waddo marka ay gaadiidku marayaan ay bixiyaan lacag gaar ah oo lagu maro maalmihii lasoo dhaafay ilaa tobneeyo qof ayaa ku dhintay waddadaasi sida uu ku soo warramayo wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed
waddada habka casriga ah loo dhisay ee bartamaha magaalada nairobi waa waddo cusub oo ka mid ah waxqabadka uu ka tegayo madaxweynaha xilka ka sii degaya ee kenya uhuru kenyatta oo dhowaan xariga ka jiray islamarkaana uu dhismaha waddadan uu ka caawiyey kenya dalka shiinaha waddadan oo ah mid lacag lagu maro toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka taagnaa jahawareer ku aadan qaabka ay darawallada iyo gaadiidku ay u isticmaalayaan arrintaasoo dhalisay inay bataan shilalka ka dhacaya waddadan ilaa hadda inta la xaqiijiyey ku dhowaad toban qof ayaana ku geeriyootay shilal baabuur oo ka dhacay jidka express way ee bartamaha magaalada nairobi dowladda kenya ayaana durbadii soo saartay go-aano ay waddada uga mamnuucayso inay isticmaalaan darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano b s v iyagoo keliya inay waddadan isticmaalaan loo ogolaaday baabuurta sida gaarka loo leeyahay arrintan ayay dowladda kenya uga gol leedahay sidii ay u xadidi lahayd shilalka iyo jahawareerka ka taagan waddadan haddaba muxuu yahay jahawareerka ka taagan isticmaalka waddadan si aan wax uga ogaano ayaa waxaan wax ka weydiiyey maxamed cali salaad oo ku xeel dheer arrimaha gaadiidka iyo waddooyinka ee kenya marka koowaad waddadan horta saa og tahayba ama la wada ogyahay horta waa waddo cusub weye waddadan waxaa la dhisay dhowr sano kadib hadda dhawaan baa la furay muddo aan dheereen waxaan filaya hataa sanad weli mayna gaar inta hadda la isticmaalayo waddadan china dhisay waa waddo si casri ah loo dhisay waa waddo rool lagu maro tool lagu maro ama ama lacag bixin lagu cashu lacag baa la bixiya dadka marayo waddo freelis ka maro maahan marka shilalkii way ku bateen waddadan maxaa sababaya la leeyahay dabcan waxaa inta badan sababaya oo warbixinta hataa idaacaduhu inta badan sheegayaan ama dowladda ka soo baxday dadku waddadan waxaa loo sheegay waxay ogyihiin keliya inay tahay waxay aaminsan yihiin inay tahay waddo hal meeloo laga fuulo leh hal meeloo looga degana leh oo geeska u hore ee magaalada molononga la yidhahdo oo magaalada aan filay inaan yar ka baxsatay airboort agtiisa laga soo fuulayo loogana degayo geeska kaleeta ee meesha la yidhahdo westland dadkaasay aaminsan yihiin laakiin waddadu intaa keli ma ahan waxay leedahay hor dhowr caqabad bay jiraan kow horta waddadu waxaa jira waxay leedahay joyntiya fara badan oo lagana soo fuulo lagana dego oo sida xaafadaha qaar u noqonaya ama waddooyinka bibasyada ee magaalada ku wareegaya ma ahan oo keliya dhibaatada meesha ay ka taagan tahay isticmaalka waddada cusub ee bartamaha nairobi marta waxaa sidoo kale sanadba sanadka kasii dambeeya sii kordhaya dhibaatooyinka ka dhasha shilalka gaadiidka oo ay ku dhintaan dadka ugu badan ee ku dhinta dalka kenya sanad kasta arrintaas ayaana loo aaneynayaa inay ka dhashaan ciriiriga iyo qaabdhismeedka wadooyinka dalka kenya harow saad og tahayba adduunka horumar baa la gaaray adduunku afrika marka laga tago ama meelo badanoo afrika ka mid ah waa yar tahay inaad aragtid wadda magaalo ka baxdo magaalo kala gasho oo wan wey ah oo hal wadda oo baabuurta ay isdaamarayso seedmaryaalkoodii ama xaadadkoodii marar qaar ay isdaarayaan inta badan waddooyinka waxay leeyihiin wadda midna hoos u degayso midna kor soo fulayso isgarab socdo dadka oo free ah marka waddankan inta badan waddooyinka la isticmaalo noocaa ma aha waa waddooyin yaryara ciriiri khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayuu u mahadsan yahay khadar maxamuud xareed dhegeystayaal warbixinadii aad dhegeysateen cidda doonaysa inay dib u daalacato iyo ciddii ay seegtaba waxay mar kale ka heli karaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com heestii waxaan idiin waxaa dhagihiin kusoo dhacaya heesta dowlaay iyada ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka uu idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanto dambe sidaa iyo nabadgelyo
Mama,